halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan mowjadaha gaaggaaban ee sagaal iyo tobanka iyo koob iyo soddonka mitirban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internet-ka ah v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimce tobanka bisha ogost sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo jacfar kuukaal
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah maxay ka dhigan tahay magacaabista garsoorayaasha cusub ee maxkamadda sare ee soomaaliya waxaad moodaa madaxda soomaaliyeed waxa ay ka cabsanayaan in awood gaara oo garsoorkii ay soo baxdo taasoo hadhow siyaasiyiinta xad u yeelaysa awooddooda siyaasigu awood wuxuu jecel yahay aan xad lahayn mana jecla in lala xisaabtamo
waxaa kaloon idiin haynaa warbixin ku saabsan howlgalka la dagaalanka budhcadbadeeda midooda yurub ee xeebaha soomaaliya xubintii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida sida xogta horudhaca ah ee bulaysku ay muujinayso waxaa lixdii bilood ee ugu horraysay sannadkan hoos u dhacay dembiyada nacaybka la xidhiidha ee ka dhaca magaalooyinka waaweyn ee dalka maraykanka kadib afar sano oo ay aad kor ugu kordhayeen tirada dhacdooyinka nacaybka la xidhiidha ee lixda magaalo ee ugu dadka badan maraykanka ayaa ku dhowaad toban boqolkiiba hoos u dhacday laga soo bilaabo bishii janawari ilaa juun sida ay muujinayso xogta bilayska ee ay ururisay xarunta daraasaadka nacaybka iyo weliba xagjirka ee jaamacadda californiya afar ka mida sideedda magaalo ee waaweyn waa new york los angeles chicago iyo venix waxaa laga dareemay hoos u dhac weyn halka magaalooyinka houston iyo weliba filadelfiya uu sare u kac ka jiro xogta la xiriirta dembiyada nacaybka ku salaysan ee laga soo ururiyey sideed magaalo oo kale oo waaweyn ayaa muujinaysa hoos u dhac iyo sare u kac isku milan inkastoo ay si guud hoos ugu hoobatay marka sannadihii hore la barbardhigo ayaa mudnaan gaara yeelanaya haddii uu sidan ku sii socdo sababtoo ah waxa uu daba joogaa afar sano oo gobodfallada dhinaca nacaybka ah ay ku sii kordhayeen tobanka magaalo ee maraykanka ugu dadka badan tirada dembiyada nacaybka la xidhiidha ee new york waxa ay ka soo hoobatay boqol iyo sagaashan iyo toddoba iyadoo timid boqol iyo lixdan iyo afar waana hoos u dhaca u dhigma toddoba iyo toban boqolkiiba los angeles waxay ahayd boqol iyo soddon iyo afar waxaanay hoos ugu dhacday boqol iyo afar iyo labaatan waxay isdhintay toddoba dhibic shan boqolkiiba chicago waxay ahayd sagaal iyo soddon dhacdo iyadoo hadda ku ekaatay soddon dhacdo waana hoos u dhac gaaraya saddex iyo labaatan boqolkiiba magaalada caasimadda ah ee washington iyada waxaa laga dareemay sare u kac gaaraya toddoba iyo toban boqolkiiba waxaanay dembiyadu ka kordheen laba iyo toddobaatan iyagoo gaaray afar iyo siddeetan
siyaasiyiinta mucaaradka ee suudaanta koonfureed ayaa fikrado kala duwan ka bixiyey go-aankii madaxweyne salfa kiya uu ku gaaray inuu cafis u fidiyo hogaamiyaha mucaaradka riyaag mashaar iyo xubnihii kale u dagaalamayay inay afgembiyaan dowladdiisa jabhadda national salvation front ayaa sheegtay inaysan aqoonsanayn cafiskaasi waxayna maamulka kiyer ku tilmaantay mid aan sharci ahayn isagoo ka hadlayay magaalada khartuun ee suudaan halkaasi oo ay ka socdeen wadahadaladii nabadeed ayay genaraal nathan bierino oo madax ka ah ururka mucaaradka s p l m i o uu u sheegay barnaamijka south sudan in focus ee v o eda in kiyer looga baahan yahay inuu sii daayo maxaabiista siyaasadeed oo ay ku jiraan boqolaal ka tirsan taageerayaasha s p l m i o oo ay ku jiraan xubnaha bulshada rayidka salfarkiya ayaa ugu baaqay ciidanka inay u hogaansamaan xabad joojinta lala gaaray mucaaradka iyo inay shaqaalaha gargaarka u ogolaadaan inay gargaar gaarsiiyaan dhammaan waddankaasi cafiska kiyar ayaa ka dambeeyay heshiis awood qaybsi ah oo dhowaan ay gaareen hogaamiyaasha mucaaradka kaasoo u gogol xaaraya heshiis kama dambaysoo nabadeed oo ay gaaraan dhinacyada suudaanta koonfureed
aroor wanaagsan jimco wanaagsan dhegaystayaal halkaaad wararkaasi kala socotaanna waa qaybta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo haatanba si toos idinkaga imanaysa washington maalintii shalay ayaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu magacaabay shan garsoore oo cusub oo fadhiisanaya maxkamadda sare waxaa sidoo kale uu ceyriyey lix garsoore haddaba waxa ay ka dhigan tahay magacaabistan iyo guud ahaanba xaaladda garsoorka soomaaliya ayaa haruun macruuf waxa uu wax ka weydiiyey garyaqaan cabdiwaaxid sheekh cusmaan qalinle
waa aan arkay warka laga soo saaray magacaabista garsoorayaashan cusub ee loo magacaabay maxkamadda sare waanan ugu hambalyeynayaa runtii raggaas oo in badan oo kamid a aan aqaan run ahaantii waxaa kale oo aan ogaadinayaa madaxweynuhu in uu runtii usoo jeestay in garsoorka intay rabtaba ha leekaatee wax ka bedel iyo dib u eegis iyo hawshiisa in dib loo soo loogu soo jeesto waa arrin runtii bogaadin mudan weyn run ahaantii laakiin arrintu way ka weyn tahay magacaabis hal qof garsoorka soomaaliya baahida uu qabo dibudhiska loo baahan yahay in dib loo dhiso garsoorku shakhsiyaad ama qof meel loo magacaabo ma aha xalkeedu xalkeedu waa hay-adihii garsoorka oo la dhiso hay-adahaasoo ay kow ka tahay hay-adda adeega garsoorka oo ah midda runtii hadhow iyadu ku shuqul leh soo magacaabista garsoorayaasha iyo ka warhaynta hanaanka garsoorka ee dalka hadday noqoto anshaxmarinta garsoorayaasha mushaaraadkooda iyo gudnayaasha ay helayaan iyo runtii xeer hoosaadyada ay maxkamadaha oo dhan ku shaqaynayaan wixii adigu hawl garsoor uu leeyahay ee dalka ka jira hay-adda iyada ugu sarraysa oo ah mid ka madax bannaan hay-adda fulinta oo madaxweynuhu ka yahay hogaamiye iyo hay-adda sharci dejinta oo baarlamaanka hogaamiye ka yahay marka garsoorka soomaaliya uma baahna keliya shakhsiyaad la magacaabo kuma filla inkastoo tallaabo hore loo qaaday tahay haddii shakhsiyaad hufnaan leh la geeyo garsoorka laakiin runtii soomaaliya waxay u baahan tahay in dibudhiska garsoorka hay-adihiisay u baahan tahay ee in shakhsiyaad la magacaabo keliya kuma filla taasina runtii waa mid looga fadhiyo inay dowladda ku dhiicato dhowr sano ka hor shir weyn oo ku saabsan garsoorka muqdisho lagu qabtay talooyin baad soo jeediseen habka dib loogu habeyn karo garsoorka talooyinkaad soo jeediseen bal kuwa ugu muhiimsanaa hadday dhaqan galeen maxaa dhaqan gale haddaysan dhaqan gelin maxay u dhaqan geli waayeen walaal haarun waxaad og tahay dalka waxa la laga dhaqangeliyey baa magac ahaan la yidhi hanaan federaali ah dastuurkeenna hadda jira oo soomaaliyana dastuur federaali ah weye hay-adaha uu dhisayo waxaa kamid a garsoorka hay-addan garsoorka waxa uu dastuurkan federaalku dhigayaa in ay ay la filayo ama uu dastuurku rabaa in la dhiso saddex maxkamadood oo kala duwan oo ah kuwa ugu sarreeya federaalka midda koowaad waxa weeye maxkamad la yidhaha high court oo ah maxkamadda wixii garsoor ku xiriira oo dhan uu hoos tegayo oo federaalka ah waxaa kaloo dastuurku dhigayaa maxkamad kale oo la yidhaha maxkamadda dastuuriga ah ama constitutional court oo arrimaha xuquuqda muwaadinka iyo isqabqabsiga hay-adaha dowladda fasiritaankooda iyo kala saarintooda ay iyadu leedahay oo arrimaha dastuuriga ah ee midda mas-uulka ka ah waxaa kaloo ay maxkamaddu ay dastuurku uu dhigayaa inay jirayaan maxkamado kale oo qeyb saddexdo heer federaal ah oo laakiin ka jira gobolada ka jira sidaad sheegtay shir aniga lafteedu aan qayb weyn ka ahaa oo labadii kun iyo saddex iyo tobankii bishii abriil aan ku qabanay xamar waxaanu soo jeedinay waxyaabo talooyin ah talooyinka waxaa kow ka ahaa dhisitaanka hay-adda adeega garsoorka waxaa ka mid ahaa runtii dhisida hay-adda maxkamadii dastuuriga ahayd iyo dhammaan komishinadii ama hay-adihii madaxa banaana waxase wax kasta waa la soo jeedin karaa haddii la waayo ku dhaci iyo geesinimadii siyaasadeed ee madaxda qaranku ay ay ka fikiri lahaayeen ee dhaxalka ummadda gaar ahaan dhismaha hay-adaha dhaxalgalka ah haddii aan taa lagu dhiiranaynin soo jeedin kasta oo la soo jeediyo wax macno oo weyn ma laha dastuurkan hadda jira yuu saarayaa mas-uuliyadda magacaabista garsoorayaasha wuxuu saarayaa hay-adda adeega garsoorka laakiin hay-addaasi dhismaheeda waxa loo baahan yahay inuu inuu ku soo baxo xeer ka soo baxa baarlamaanka cidda ka mid noqonaysa iyo xubnaha ay hay-addaasi yeelanayso waa arrin dastuurka ku cad weeye loogama tegin baarlamaanka keliya loogama tegin dhowr xubnoodoo wey jiraan lasoo magacaabayo oo aan ahayn kuwa hadda magacaaban laakiin kuwooda ugu muhiimsani waa qaar madax ka ah hay-ado jira sida madax gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga ee commissioneerka xuquuqul insaanka kuwa kalena waa waa garyaqaano laga laga soo magacaabayo xirfadlayaasha garyaqaanada dalka ee ka howlgala marka ku dhiirasho siyaasadeed bay u baahan tahay waxaad moodaa madaxda soomaaliyeed waxa ay ka cabsanayaan in awood gaara oo garsoorkii ay soo baxdo taasoo hadhow siyaasiyiinta xad u yeelaysa awooddooda siyaasigu awood wuxuu jecel yahay aan xad lahayn mana jecla in lala xisaabtamo cid checks and balances ku samaysana ma jecla marka garsoorku waa meelaha siyaasiga awooddiisa lagu xakameeyo wey marka siyaasiyiintu sidoodaba way ka cabsadaan garsoorka laakiin siyaasiga dhabta ee taariikhda galayaay waa siyaasiga awooddaas garsoorka ixtiraama madax banaanideeda ixtiraama hay-adahaasi garsoorku waa midba muwaadinka xaqiisa iyo ka ninka lacag haysta ee qaniga ah ka faqiirka ah xuquuqda rag iyo haween cid walba xuquuqdooda cidda ilaalin kartaa siyaasiga baarlamaanka fadhiyana ma aha wasiirka talada mataqan wasaaradda fadhiyana ma aha madaxweynahana ma aha runti waa hay-adaha garsoorka weye loo simeeyahay cadaaladda loo simeeyahay weye soomaaliyana halka ay ka kicilaada ay waa hay-addaasoo la adke mataqaan lagu dhiiran layahay in la diso ama la adkeeyo
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan cabdiwaaxid sheekh cismaan qalinle waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey haaruun macruuf
howlgalka la dagaalanka burcadbad ee dee midooda yurub ee xeebaha soomaaliya ayaa la sheegayaa in lagu kordhiyey laba sano oo kale oo dheeraada munaasabad arrintaas ku saabsan ayaa lagu qabtay dalka jabuuti warbixintan waxaa nooga soo dirtay sagal siciid faarax
dhawaqaasi muusig ee aad maqlaysaan waa astaanta calanka midowda yurub oo lagu bilaabay xaflad ay xilka kula wareegayeen markab ciidan oo laga leeyahay dalka sbain kaasoo hogaamin doona howlgalka ciidamada midowda yurub afarta bilood ee soo socota waxa ayna xilkaasi kala wareegeen markab kale oo laga leeyahay dalka talyaaniga kaas oo afartii bilood ee lasoo dhaafay howlgalkaasi waday xafladaasi xilwareejinta oo lagu qabtay gudaha markabka talyaaniga waxaa kasoo qaybgalay saraakiil kala duwan oo ka kala socotay ciidamada jabuuti iyo kuwa ajanabiga ee ka howlgala dalka jabuuti waxaa kaloo joogay wafdi saraakiil u badnaa oo uu hogaaminayay taliyaha guud ee ciidankaasi howlgalka atlanta ee soomaaliya oo ka socday xarunta ciidankaasi ay ku leeyihiin deegaanka northwood oo ku yaala duleedka caasimada london taliyaha kooxdaasi talyaaniga simoniya malfenya ayaa sheegay intii ay howlgalka wadeen inaanay la kulmin wax caqabado ah oo kaga yimaada dhinaca burcadda islamarkaana si nabada ay ku gooshayeen maraakiibta qaramada midoobay iyo kuwa kale ee ganacsiga gaarka loo leeyahay waxa uu sidoo kale sheegay in xilligii ugu dambeysay ee burcadbadeedu ay isku dayaan inay fal ka geystaan badda ay ahayd bishii koob iyo tobnaad ee sanadkii aynu soo dhaafnay oo ay isku dayeen meel saddex boqol oo mayl u jirta magaalada muqdisho inay markabka afduubtaan kaasoo ciidamada baddu ay qabteen lix ka midna loo gudbiyey waddanka siishilis dhinaciisa taliyaha guud ee ciidamadan midowda yurub ee howlgalka atlanta admiraal charles stigland oo ka hadlay xafladaasi ayaa ugu horeyn u mahad celiyey labada kooxood ee hawsha isku wareejiyey balse soddonkii bishii julaay ee aynu soo dhaafnay midowda yurub waxa ay kaga dhawaaqeen magaalada bruseles in lagu daray laba sano oo kale oo howlgalkuu sii socon doono ilaa iyo labada kun iyo labaatanka haddaanu nahay dowladda ingiriiska maadaabaanu ka baxayno midowda yurub waxaa loo rari doonaa saldhigga ciidankaasi dalka sbain oo hawsha halkaasi kasii wadi doona waxaana weydiiyey admiraalka maadaama ay sheegeen in ammaanka baddu uu fiican yahay sababta keentay in lagu kordhiyo laba sano oo kale waxa uuna ku jawaabay Um, it's, a, it's a very important decision that the EU made on the 20th, uh, sorry, on the 30th of July to extend the mandate of Atalanta go-aan muhiim ah ayuu ahaa oo midowda yurub ay gaareen soddonkii bishii julaay inay kordhiyaan muddada howlgalka atlanta sababtu waxay tahay midowda yurub waxa uu u jeedaa sida ay nooga go-an tahay la dagaalanka burcadbadeeda gacanka carabta iyo xeebaha soomaaliya waxay tusaysaa wada shaqaynta midowda yurub iyo soomaaliya iyo in midowda yurub uu la shaqeeyo gobolka si loo xaqiijiyo in badda gobolku ay amni tahay waxayna nooga dhigan tahay inaan taageerayno horumarka dhaqaale iyo in ganacsigu si xor ah uu isugu goosho waana sababta loo kordhiyey muddadii howlgalka laba sano oo kale
intii aan dul saarnaa markabkaasi la yidhaahdo carlo maratini ee talyaaniga laga leeyahay dekeda ku dhex taalla caasimadda jabuuti waxaan kula kulmay askari soomaaliya balse ka tirsan ciidamada midowda yurub waxaanan weydiiyey su-aalinta badan dadku ay isweydiiyaan marka lasoo hadalqaado burcadbadeeda iyo ciidamada midowda yurub taasoo ah in ciidamada qudhoodu ay sameeyaan kaluumaysi sharci darre ah waxa uuna sheegay in aysan suurtagal ahayn in maraakiibta dagaalku ay falkaasi sameeyaan markab walba waxaa saaran ciidamo kala duwan oo ka kala socdo dowladaha ku midoobay midowda yurub oo dowlad walba ay midda kale dusha ka eegayso sahayda ciidanka waa mid la diyaariyo ka hor inta howlgal aan la tegin haddii ay dhammaatana waxaanu kasoo qaadanaa dekedaha noo dhow intaan anigu ogahay waxaa laga soo qaataa dalka siishilis balse waxaanu aragnaa maraakiib shacab iyo doonyo samaynaya kaluumaysi sharci darre ah sidaasi waxaa ii sheegay askarigii soomaaliga ahaa ciidamadan midooda yurub howlgalkoodu kama mid aha inay qabtaan ama la dagaalamaan ciddii samaynaysa kaluumaysi sharci darre ah tilaabada ay ka qaadaan waxaan mar kale dib u weydiiyey admiral sharley Our role uh, in, in the whole issue of, of, of illegal fishing is to act as a monitor. We work very, very closely doorkeena ku with aadan the UNFAO, kalluumaysiga sharci darrada waxa uh, weeye Food and inaan Agricultural dusha kala Organization, socono Fishery and waxaan si Agricultural dhow ula Organization.
shaqaynaa We pass hay-adda any cuntada iyo information beeraha ee that we have qaramada about midoobay illegal fishing ee to them.
f a o And it is waxaana then that siinaa then works with macluumaad the ku Somali saabsan government, uh, kalluumaysiga to sharci darrada ah actually try and iyagoo bring u these, uh, gudbiya these things to- dowladda to- to soomaaliya oo ay la shaqeeyaan The kalana importance shaqeeyaan structure that sidii la isugu dayi UNODC is lahaa in helping sharciga the lala Somali tiigsado government with hay-adaha qaramada midoobe waxay dowladda soomaaliya kala shaqaynayaan inay dejiso qaabkii sharciyeed ee kalluumaysiga doorka iyagu waa inaan xog bixinno laakiin dowladda soomaaliya ayaa laga doonayaa inay dejiso shuruucdii kalluumaysiga waa inaan xaqiijinnaa in amniga baduhu uu meel weyn kaga jiro mudnaanta dowladda soomaaliya iyo in la xaqiijiyo in la sugo amniga xeebta sidoo kalena la abuuro fursado dhaqaale waxa uu admiraalku intaasi ku daray inaysan joojin doonin haddii ay ka baxaan midowda yurub taageeradii ay siinayeen ciidankaasi iyo sidoo kale isgarab istaagii dowladda federaalk ee soomaaliya wadamo badan oo aan ka mid ahayn midowda yurub ayaa caawiya howlgalkaasi waxaana ka mid ah dalka norway serbiya ukraine canada new zealand iyo dalka colombiya sagal siciid faarax v o e jabuuti
dad gaaraya hal bilyan iyo bar oo dunida ku nool ayaan haysan hoy ku filan sida ay sheegtay hay-adda u n habitat dalka maraykanka oo keliya ku dhowaad nus milyuun ayaa darbijiif ah tiradaasina wax way sii kordhaysaa haddaba hay-ad faa'iidamadoon ah oo ka jirta gobolka virginia ayaa isku hawshay inay hoos u dhigto tirada dadka darbijiifka ah iyadoo hoy cunto iyo taageero kaleba u fidisa wariyaha v o eda juli tabu ayaa warbixintan ka diyaarisay dadkaasi ay noloshooda soo hagaagtay kadib markii ay soo dhadhamiyeen duruufaha darbijiifnimada warbixinta waxaa inoo haya jacfar kuukaan
richard waa nin ay da'diisu meeldhexaad tahay waa qof adag oo kalsooniyii ay ka muuqato laakiin lama sii saadaalin karo dhibaatada uu u marayo sidii uu noloshiisa dhabbaha saxda a ugu soo celin lahaa xagaagan uu roobka badani da'ayo xilli aroora ayuu ku dhex wareeganayaa kaymaha waqooyi ee gobolka virginia waxaanu nala wadaagayaa sheekadiisa Well, as you can see, this was, hagaag sidaad arkaysaba tani waa teendhadayda was my tent.
waxa uu farta ku fiiqayaa teendho kadkaduudan oo dhiiqa dhex taalla waxaanay si qallafsan u xusuusinaysaa noloshiisii hore The worst thing about it is, is the summertime because it gets really hot.
dhibaatada ugu darani waa xilliga kulaylaha sababtoo ah maalintii waa kulayl daran habeenkiina waa cadaab iima suurta gasho inaan hurdo xasuusta ugu weyni waa in aan keli ahaa dhibtu maaha cunto iyo agabka kale ee iga maqnaa ee waa inaanan haysan qof ii dhow oo aan la You know, just sheekaysto having someone around to talk to.
richard waxa uu muddo laba sannadooda ku noolaa teendhadaasi hawdka ku taalla kadib markii ay shaqola'aani ku dhacday laakiin sheekada richard dhammaadkeedu waa mid farxad leh waxa uu helay hooy iyo shaqo waxa u fududeeyey hay-adda streetlight oo ah mid aan faa'iida doon ahayn oo ka jirta magaalada woodbridge ee gobolka virginia taasoo caawisa derbijiifka iyo dadka saboolka ah ee aaggaasi ku nool rose bowers waa agaasimaha hay-adda waxa ay sheegaysaa in ay jiraan waxyaabo badan oo kaalin ka geysta in dadku ay derbijiif noqdaan tan ugu weynna waa in ay dadku waayaan hoy uu qiimihiisu jaban yahay in badan oo ka mida dadka aan deegaanka haysanee aannu caawinno waa dad shaqeeya hase yeeshee ma laha xirfad iyo aqoon u horseedi karta inay helaan shaqo mushaar ku filan leh waa xaalka ay ku sugan tahay franki oo ka mida askartii hore ee maraykanka iyada iyo labadeeda ay waxa ay ku nool yihiin hawdkaasiba anigoo xaaladdan ku jira ayaan haddana aad u shaqeeya laakiin iguma filna mana helo mushaar ii suurtagelin kara inaan xaafaddan guri ka kiraysto waxaan rajaynayaa inaan helo shaqo habboon oo aan isaga bixin karo kirada guriga waa sababta ay street light ugu caawiso dadka uu dakhligoodu hooseeyo in ay hoy helaan waxa ay iibsatay lix shuqo waxaanay kiraysatay saddex guri si dadka ay taageerto ay ugu noolaadaan larri waxa uu isna kaymaha ku noolaa muddo afar sano ah hase yeeshee hadda waxa uu guri ku filan la degan yahay saddex nin oo kale gurigu waa nadiif oo gudaha iyo debaddaba wuu ka dhalaalaya waana bar uu ku farxi karo qof markii hore derbi jiif ahaa in aan halkan ku noolahay abaal weyn ayaan ka hayaa waxaa i jiray baabuur waxaa i soo qaaday street light waa ay i daryeeleen waxaan aaminsanahay inaan ahay qof nasiib badan hay-adda street light sidoo kale waxa ay dowladda hoose kala shaqaysaa sidii hoy ku-meel gaara iyo adeegyo kale oo kaabayaala dadkan loo siin lahaa hoygan oo kale waxa uu leeyahay siddeed iyo afartan sariirood sannadka oo idilna waa uu furan yahay waxaa si isku mida loogu daryeelaa ragga iyo dumarka baadigoobka ugu jira deegaan ammaana meel aan hoygan ka fogeyn waxaa ku yaalla dhul ay baaxaddiisu weyn tahay kaasoo ay dadku deeqeen inkasta oo weli uu bannaan yahay waxaa jira qorshe ay hay-adda street light ka damacsan tahay hadafkeennu waa inaan ka taagnaa dhismo qaybo kala duwan ka kooban kaasoo yeelanaya deegaanno sidii shaqooyinkii u samaysan lehna adeegyo kala duwan oo daweeya sababaha marka horeba derbijiif ka dhaliya howlwadeennada mutadawiciinta ah ee street light waxa ay sii wadaan taageerada ay u fidinayaan dadka baahan waxaa ka mida cunto badan oo noocyo kala duwan leh oo weli ba bilaasha oo toddobaadkiiba mar ay ku martigeliyaan dadka hoyla-aantaa derbijiifka iyo dadka aan hoyga haysan waxay u baahan yihiin wax ka badan in meel ay seexdaan la siiyo waxay u baahan yihiin jacayl iyo in la dareensiiyo in ay yihiin dad karaama leh waxay u baahan yihiin in la tuso in ay qiimo leeyihiin dadkuna ay mudnaan siinayaan maanta richard waxa uu si buuxda u dareensan yahay taageerada ay u fidisay hay-adda waxaan ka soo gudbay noloshii teendhada hawdka ka taagnayd waxaanan ku noolahay gurigayga ujeeddo ayaan leeyahay waxaan haystaa shaqo waxay igu caawiyeen inaan mar kale cagahayga isku taago waxayna i gaarsiiyeen heer aan nafsadayda ku kalsoonaado waxa uu rajo ka qabaa in sheekadiisani ay qayb ka qaadato dhiirigelinta dadka kale dadku waxay aaminsan yihiin in derbijiifku aanay doonaynin inay shaqaystaan wax faa'iide ahna aanay lahayn oo dhammaantood ay maandooriye isticmaalaan taasi run maaha waxaa ku jira dad badan oo doonaya inay dib cagahooda isugu taagaan
mahadsanid jacfar kukay maxaa inoo xiga jacfar haaruun markanna waa xilligii aannu dhegaystayaasha maqashiin jirnay barnaamijkii umuuraha islaamka waa kan xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha islaamka xajka oo ka mida shanta rukun ee ugu weyn islaamka ayaa sannad walba waxaa guta malaayiin dad ah oo ka kala yimaada daafaha dunida waxaana uu xajku leeyahay arkaan asaasi u ah gudashadiisa haddaba maxay tahay sirta ka dambaysa xajka muxuuse uga dhigan yahay qofka muslimka ah waxaa haddaba dhowaan diraasad arrintaasi la xidhiidha cilmibaaris ku sameeyey doctor xasan albasri oo ah cilmibaare ka tirsan jaamacadda axqaaf ee dalka yemen una kuurgala arrimaha dunida islaamka xajku wuxuu leeyahay sir iyo falsafad ka dambaysa horta marka hore ruuxa xajinaya waa ruux muslima waxaa laga rabaa waxa weeye inuu la yimaado qalbi nadiif ah oo markaa macaasidii ka fogaado marka waxaa marka muhima waxaan loo yaqaano qolooyinkan aada ugu takhasusa barnaamijkan loo yaqaano formatinka combyuutarada ku sameeya updatingka waxay sameeyaan combyuterka markii uu yaraa culays ay dareemaan oo dhaxliisto wakti badan kadib
ayay foqmaadkareeyeen si culeysadii iyo wixii virus ku jiray looga nadiifiyo marka xajku wuxuu qofka ku sameynayaa formaad qalbigii baa la nadiifinayaa waxaa lagu soo furayaa danab lagu magacda danabka nafaqaysan danabkaa nafaqaysan waa toobadii iyo nuurkii iyo iimaankii iyo inuu qofku markuu xajka tago ereyada digriga ilaahay uu markaa ku xuso marka laga yimaado saamaynta dhinaca ruuxda iyo iimaanka qofka waxa ay daraasadani tilmaamaysaa in xajku uu jidhka qofka iyo caafimaadka oogadiisa uu u leeyahay waxtar la taaban karo gaar ahaan dhinaca socodka iyo jimicsiga ku lamaan qaabka xajka loo guto waxaa kaloo falsafada xajka ku jirta marka la tuuranayo dhagaxa loo yaqaano hadda shaydaan la yidhaahdo laakiin shaydaanka aan ahayn ruuxa tuuranaya markuu yahay ruux muslima oo xajinaya waxa uu ka gacan siinayaa in uu rucleeyo uu dadaal badan uga yimaado shaydaankii in badan ku sababay dembiga inuu galana maanta uu ka aargoosto ruuxaas marka uu tuuranayo xaj dhagaxa tuuranayo waxa ay keenaya in nolol cusub oo bilaabo oo idhaahdo shaydaankii mathalan meesha maxaan ku idhahdaa waan ka guulaystay hadda camal saalixa dib uu bilaabo socodkan la soconayo marka oo markaa safa iyo marwa la soconayo waxaa lagu xasuusanayaa dadkii war wanaagsanaa ee hore sida islaamtii uu qabay matalan nebi ibraahim xaajara ayaa meeshan safa iyo matalaana marwa dhex socon jirtay marka socodka guud ahaan culimada caafimaadku way ammaanaan maskaxda iyo dhawar xanuunka iyo waxyaabo badan oo cudurro ah jirka ku dhaca ayuu daweeyaa marka socodkan laleeyaha hala socdo waa waxa caafimaadka qofka kiisa wax ka taraya gudashada waajibka xajka ayaa ah waajib diini ah oo la soo kowsaday taariikhda islaamka haddaba si aan u ogaano fariidada xajka iyo ahamiyadda ay u leedahay qofka muslimka ah waxaan arrintaasi ka waraysanay sheekh axmed nuur macalin cabdulqaadir oo ah imaamka xarunta abubakar sidiiq ee islaamiga ah ee gobolka washington ee dalkan maraykanka ahamiyadda ikhwaani uu xajku uleeyahay qofka muslimka waa mid aada iyo aada runtii u weyn marka koowaadba xajka waxaa la yidhahdaa waa madrasa iimaan weyn laga qaato waa midda labaadee nafta qofka muslimka xajku uu tahiraa wuxuuna u celiyaa wanaageedii hore ee wanaagsanaa iyo fitradeedii xajku wuxuu xoojiyaa iimaanka wuxuuna cusboonaysiiyaa cahdiga iyo ballanta allah lagula jiro xajku wuxuu muujiyaa addoonnimada qofku inuu yahay cabdi iyo addoon maadaamau laba go oo cadcad uu xiranayo xajku wuxuu keenaa uu xoojiyaa tarbiyada inuu qofku allah subxaana watacaala isu dhiibo xajku wuxuu furaa albaabka amalka iyo rajada iyo yididiilada dadka ahlu macaasida a waad aragteen oo waxay rabaan inuu qofku dunuubtii hore oo dhan ka toobad keeno xajkuu tegayaa wuxuu leeyahay xaj baan tegay u noqon maayo mar dambe wax dembi ah waxaa sii weyn iyaduna oo intaasba kasii weyn xajku inuu yahay shicaar iyo taytalka eewaxdada muslimiinta halkaa waxaa isagu imaanaya dadkii muslimiintii meel walba oo ay ka yimaadeen midab kastoo ay leeyihiin kii madaxda ahaa kii madaxda loo ahaa kii qaniga ahaa kii faqiirka ahaa iyagoo dhammaantood haddana isku dhar qaba marka waa waxaa la odhan karaa ahamiyadda muslimiinta u leeyahay waa muctamar weyn oo muslimiinta u dhacaya weeyaan intaasina waxaa inoogu hil dhegaystayaal barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aadan oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha islaamka aad buu mahadsan yahay barnaamijkaasi ayaana ku soo xiraynaa idaacaddii subaxnimo waa anigoo haaruun macruufa iyo jacfar kuukaay oo idinla intaan idinku kulmi doonno idaacadda duhurnimo nabadgelyo